haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdikaafi maxamuud makaraan oo ka mid ah hogaamiyayaasha dhallinyarada soomaaliyeed sidoo kalena ah guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir kusoo dhawo marka hore barnaamijka bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waa mahadsantaha walaalkay ridwaan xaaji waana ku dhowahay barnaamijka mikrofoonka martida waayahay adna wakhtigaaga waa kaaga mahad celinayaa ugu horeyn bal waxaad ka warantaa ballanqaadka uu ku dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya ee ah in fursado shaqo uu u abuuri doono dhalinyarada islamarkaana uu xoojin doono xiriirka dhalinyarada iyo dowladda
waa mahadsan tahay wallaahi barnaamijkaas waa barnaamij aad iyo aad muhiim ugu ah markii la dhaho dhanka dhalinyarada sababtana waxay tahay dhalinyarada soomaaliyeed waxaan ognahay dalka soomaaliya boqol kiiba toddobaatan iyo shan ayay ka yihiin marka in ahamiyadda koowaad dhalinyarada la siiyo waxawaaye waxaa ku dhismaya dowladnimada iyo runaantii amniga iyo xasiloonidae qayb ka naqanaysaa sidaan ana aaminsanahay ballanqaadka madaxweynaha runaantii asagoo hadda labayo toban biri xafiiska joogo inuu runaantii dhalinyarada soomaaliyeed oo ku dhawaaqo in shaqo abuur iyo sidai dowladda ula shaqay lahaayeen sidii loo samayn lahaay qorshooyinkiisa iyo hindisihiisa in la wado wallahi waa ku faraxsannahay waana barnaamij aan isdhihi karo haddii laga miro dhaliyo amba haddii wadadii saxdeed loo marsiiyo dhalinyarada soomaaliyeed maamul goboleeda iyo gobolka banaadirba waxyaabaha ay ugu faa'iidi karaana waxaay inay horta dowladnimada hana qaado dalkan inuu noqdo dal amni iyo xasilooni lah markii dhalinyarada la jiheeyo oo runaantii fursado la siiyo ay ku shaqaystaan waa gartay marka ma waxaad is leedahay waxay gacan ka geysan kartaa arrimaha nabadda iyo dib u dhiska haddii xoogga la saaro fursadaha shaqo iyo maalgelinta dhalinyarada
aad iyo aad aad iyo aad taasaan aaminsanahay waana sax qofka dhalinyarada maanta aqoonta leh oo wax bartay oo gurigiisa joogo waxaa looga faa'iidaysanayaa haddii oo dowladda shaqo ka haysan amba oo wax oo ku mashquulo oo haysan in loo adeeg in loo adeegsado in burburinta loo oo ka qayb qaato ambi kale amni darrada inuu qayb ka noqdo laakiinse marka qofka dhalinyarada ah mashquul la geliyo la jiheeyo shaqa abuur loo sameeyo qofkan wakti iyo qarashaa lagu bixiyo waalidiintiisa markii dowladda ee runaantii barnaamijkan ay ka dhawaajis waxaan aaminsanahay in waddankiina dhismaayo dowladnimadiina ay hana qaadayso dhalinyaradiina inay ka shaqayhayaan sidii dalkan amni kusii naqa lahay xasiloon loo heli lahay waayahay waa la socotaa dabcan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada iyo fursadaha ay u baahnaan karaan marka waxyaabaha ugu waaweyn ee caqabadaha ah ee aad is leedahay waa loo baahan yahay in laga gudbo maxaa ka mid ah
waa mahadsan tahay runaantii horta caqabado way jiraan caqabadaha jiraanna waxay tahay in dhalinyaradii maanta aqoonti lahayd fursado shaqo ayna helin dalkanna waxaan aaminsannahay boqolkiiba shan iyo toban aa shaqeyso xag marka la fiiriyo dhanka dhalinyarada shan iyo toban ayaa shaqeyso waxaana dhiman boqol kiiba siddeetan iyo shan aa shaqa la-aaneh marka caqabadaha haysto horta kow number one aniga waxaan aaminsanaha inay tahay horta in fursadahan shaqa abuurka in dhalinyarada horta ay helaan midda kale waxay iskugu soo aruureen dhalinyarada waxaad ogtaha hadda motobajaajka wax hadda waxaad arkaysaa wiil dhalinyaro ah oo maalin dhaxaas ana wareystay master degree oo haystaa wuxuu yidhi aniga motobajaajka anaa ku shaqaystaa sababta wuxuu yidhi aqoonta iyo wixii aan soo bartay fursad waan u heli waaya inaan ku shaqeeyo marka motobajaajka ay dhalinyarada runaantii u noqoto fursad shaqa abuur ah oo markaas alyoomka oo maalintaas oo ka dhacsanayo marka waxaan aaminsanahay haddii fursado kale amba warshado ama ganacsiyo maalgelin loo sameeyo dhalinyaradaas hadda maanta ninkan master degree ah oo bajaaj wadaayo fursado ka fiican haddoo hel wuu ka faa'iidaysanaya marka waxaan leeyahay caqabadaha haysto waxaa ka mid ah in dhalinyaradii tiradii badnaay aqoontii lahaay dalka dibaddiisa qaar wax kusoo barteen gudihiisa wax ku barteen inayna fursad haysan fursadaas oo ah inay ku shaqeeyaan amba dalka ay ugu shaqeeyaan marka runaantii waxaa dhihi karaa caqabado way dhamaahanayaan haddii dhalinyarada fursadahan la siiyo ay ku shaqeeyaan waa gartay dabcan soomaaliya xilligan dowladnimadeedii marba waa ay soo kabanaysaa laakiin haddana marka la eego ganacsatada kaalin intee leeg ayay ka qaadan karaan laftooda shaqa abuurka iyo maalgelinta
wallaahi ganacsatada kaalinta ugu muhiimsan ayagaa qaadan karo sababta waxaan ku leeyahay waxaad arkaysaa mararka qaar hoteelada waaweyn ee magaalada muqdisho markaad aragto dhalinyarada amba ka shaqaynayso amba managerka amba dadka howlwadeenada ah waxaad arkaysaa dad ajaanib ah ee dalalkan kale ka keenay inay ka shaqayhayaan marka ganacsatada haddii daacad ka tahay dhalinyarada soomaaliyeed inay fursad siiyaan ay rabaan inay shaqaawar u sameeyaan ay rabaan waxaan aaminsanahay ganacsatada soomaaliyeeda ku filanba kambaniyadooda iyo shirkadahooda iyo maalgelinta ay sameeyaan marka waan aaminsanahay haddii ay usoo jeestaan baaqi madaxweynahana ay qaataan in ganacsatada soomaaliyeed ay taageeraan garab istaagaan dhalinyarada soomaaliyeed wax badan ay qaban karaan laakiin uma soo jeedaan marka xaqiiqada laga hadlo waayahay waxaad sheegtay inay jiraan dad badan oo ajnabi ah oo ka shaqeeya hoteelada ama meelo kale marka ma waxaad isleedahay xirfaddii looga baahnaa soomaalida ayay iyagu haystaan oo ma awoodi karaan soomaalidu inay shaqooyinka noocaas oo kalea qabtaan
maya aniga waxaan aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed in xirfado kala duwan ay leeyihiin annaga hadda gobolka banaadir aniga sanadka hadda lasoo dhaafay waxaan diiwaan gelinay shan kun iyo saddex boqol oo dhalinyaro ah oo degmooyinka iyo saddexda deegaana ka diiwaan gelin dhalinyarada markaan diiwaan geliya database aan u sameynay degmo walboo dhalinyarada degan aanan shaqaynin aan waxaan rabnay inaan ogaano research sameyno si beri markay fursad imaado degmadaas aan u dhahno inta dhalinyaro ah intaanaan mudan xirfadooda noocan waaye hala siiyo marka dhalinyarada waxaan ku diiwaan geliyeynay qof walba xirfadda oo leeyahay maanta ninkii makanig yaqaano inuu makanig oo ku qorto ninkii maanta waiter amba kabalyeeri yaqaano inuu kabalyeeri qorto ninkii cunto karinta yaqaano inuu qorto yacni waxaan dantaa ka lehen waxay ahayd inaan ogaano dadkan hubbigooda iyo waxyaaba ay ku shaqeeyaan marka waxaan soo aragnay dhalinyaro runaantii afartan iyo shan dhalinyaro ah oo master degree dhameeyey oo xeerka waxbarashada dhammaystay iyo inta kaleo bajular iyo dugsi sare iyo wixii inta soo raacdo marka waxaan aaminsanahay ninka ajnabiga ah oo dalkan shisheeya ama kenya ama meelahan laga keenayo dalka la keenayo loona keenayo inuu hotel ka shaqeeyo xirfadaas xirfadaas dhalinyarada soomaaliyeed ee xamar joog way leeyihiin sida ana aaminsanahay wayna qabaan fursadaas waa laakiinse waxaan aaminsanaha in fursaddii la siinin oo ninkan ajnabiga ah ee fursaddaas la siiyey waa gartay maadaama aada laftaada ka mid tahay hogaamiyaasha dhalinyarada gaar ahaan marka laga hadlayo gobolka banaadir ma isku daydaan in dhalinyarada qaarkood aada tababaro siisaan si ay u horumariyaan xirfadaha dhinaca shaqada ee ay u baahan yihiin
ridwan waa mahadsantaa walaalkii annaga hadda boydkeena waa booqan kartaa websitekan dhalinyarada gobolka waxaan sameynay hadda bili hadda lasoo dhaafay konton iyo shan dhalinyarahan waxaan u sameynay fursadan kalluumaysiga iyo sida kalluunka loo soo dabto sida qofka dhalinyarada ah oo ugu shaqaysan laha kalluunka gabdho waxaa ku jireen toban gabdhood oo xagga nadaafadan ugu talagalnay in meelaha goobaha hadda kalluunka la keenayo kale waxaad arki waxaad dareemi kartaa mata magaalada muqdisho aad joogto marka aad meesha kalluunka lagu sameeya aad ag marayso waxbaa kaaga soo uraayo marka aad gudaha gashana aad kawaanka aad dhex gashane kalluunka ninka jarjaraya waad dareemi kartaa nadaafadda xagga meesha marka waxaan ugu talagalnay gabdhahaasna in xagga nadaafadda ay ka bartaan si meelaha kalluumaysiga lagu sameeyo oo dadka markay dhalinyarada wax soo dabtaan ee meesha kalluumaysi u keenaan si nadaafadooda iyo qaabkii oo markaas lagu horumari lahay marka dhalinyarada gobolka banaadir annaga degmooyinka inkastoo annaga hadda degmooyinka noos imaadaan waxaan u sameynaa barnaamijyo life skills ah oo xirfadaha nolosha iyo qaabka ay ku shaqaysan lahayn computer skills waxaa jirta xarun dhalinyarada gobolka banaadir leedahay oo ku taala degmada shangaani oo aan bil walba u qorsheyno inaan tababaro kala duwan inaan ugu sameyno dhalinyaradaas oo ku saabsan hogaaminta wanaagsan ku saabsan doorka dhalinyarada ee ku leedahay amniga barnaamij hadda aan daraad aan muddo aan wadno waxaa jira oo lahay nabad side oo aan ugu talagalnay in deegaanka iyo degmada inay ka shaqeeyaan nabadda muhiim u tahay hooyada muhiim u tahay wiilka dhalinyarada muhiim u tahay odayga degmada degan muhiim u yahay marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha annaga aan dhalinyarada aan u qabano
waayahay ugu dambeyn ma is leedahay nabadda ayay qeyb ka noqon kartaa haddii dhalinyarada soomaaliyeed ay helaan fursadaha shaqo
wallahi waxaan aaminsanahay aniga kama karaan ahaan haddii fursadahaas dhalinyarada ay helaan waddankan wuu jihaysmaa wuxuuna u jihaysmaa in dhalinyaradii aan hadda annaga qeyb ka nahnay inaan ka qeyb qaadano dibudhiska dalka hadda xarunta dhalinyarada aan aniga ku sheegayo derbigeeda wareegeeda iyo xaruntaba isxilqaana ku dhisnay dhalinyarada degmooyinkaas xilqaan ku dhiseen kii bulkeet heli kara kii shamiida heli kara kii qof walba wuxuu awoodi karaa la keenaya sida hadda aan aan aaminsanahay in dhalinyarada haddii lagu wacyigeliyo dalkan horumarkiisa iyo dib u dhiskiisa ay qayb ka naqanayaan waxaan aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed haddii loo siiyo fursadahan fursadaha shaqa abuurka oo kale fursadaha doorka ay ku yeelan karaan miiska wadahadalka in yacni dhalinyaradii ay qayb ka noqdaan dowladnimada waxaan aaminsanaha dalkan inuu wax badan iska bedelaayo meesha keliya markii wadan wadan markii wadan markii la rabo in amba maskaxdiisa amba asaga la qaldane kuwa wax laga qalda dhalinyarada waayo marka dhalinyarada haddii la jeheeyo oo la toosiyo oo fursado la siiyo waxaan aaminsanaha isbedel muuqdo inuu kasoo baxayo dalkan waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsantaha waktigaaga guuleyso aada umahadsantaa walaalka ridwan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay cabdikaafi maxamuud makaraan oo ah guddoomiyaha dhallinyarada soomaaliyeed ee gobolka banaadir sidoo kalena ka mid ah hogaamiyaasha dhallinyarada soomaalida inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha awoodda la hidmo waa ridwaan xaajo idinla nabadgeliyo